aroor suuban dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha sebtembar waa lix iyo labaatan sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdiye jaamac buulle jaamac
qodobada aanu dhegaystayaal idinkugu hayno idaacadda saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo khudbaddii uu golaha guud ee qaramada midoobay ka sheegay in maraykanku uu doonayo in arrintiisa ay gaar u ahaato ameerika waxaa xukuma dad maraykan ah waan diidaynaa aragtiyada cara edegaynta waxaan soo dhowaynaynaa siyaasadda wadaninimada dunida oo dhan dowladaha mas-uulka ahi waa inay iska difaacaan dunida oo dhan dowladaha mas-uulka ahi waa inaynan iska difaacin
waxaad sidoo kale maqli doontaan soomaalida dalka kanada iyo fursadahooda dhinaca doorashada golayaasha deegaanka dadka ku nool gobolka mehr ee yemen oo ka dibadbaxaya isbahaysiga carabeed ee dalkaasi ka dagaalamaya qodobadaasi oo dhan baad maqli doontaan marka horese warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa aad uga u dhaliilay midooda yurub inay ka caawinayaan shirkadaha waddamadooda sidii ay ganacsi ula samayn lahaayeen iiraan islamarkaasna uga badbaadaan cunaqabataynta uu maraykanku ku rogay dalkaasi iiraan iyo ciddii ganacsi la samaysataba mar uu shalay ka hadlay goob ay isugu yimaadeen kooxda ka soo horjeeda iiraan ee lagu magacaabo midowda maraykanka ee ka soo horjeeda nukleerka iiraan ayuu sheegay inuu qorshahani yahay midkii ugu xumaa abid ee liddi ku ah qorshaha nabadaynta iyo nabadda deganaanshaha gobolka qorshahan uu wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ee mike bombeyo ayaa isniintii lagu soo bandhigay qaramada midoobay qorshaha uu wasiirku ka qaylinayo ayaa waxa uu sheegayaa in erayo lagu soo gaabiyey s b v oo loo soo gaabiyey afka ingiriiska waxa uuna soomaaliya ku noqon karaa gaadiidka qorshaha gaarka ah kaas oo ka badbaadinaya shirkadaha reer yurub inay ku dhacdo ciqaab nooc kastaba ah oo la xiriirta cunaqabataynta uu ku soo rogay maraykanka dalka iiraan kaas oo u ogolaanaya iyaga in ay shidaal iyo ganacsi kalaba la samaystaan dalkaasi
xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadka ee koongareeska maraykanka ayaa shaqaaleeyey dacwad ooge ka soo jeeda gobolka arizona si ay su-aalo u weydiiso bret cavana oo madaxweyne trump uu soo xulay inuu ku biiro garsoorayaasha maxkamadda sare haddii aqalka sanadku ansixiyo ninkaasi oo lagu eedeeyey xadgudub dhinaca jinsiga ah hadal uu gudiga waa madaxa guddiga ee aqalka sanadka ee jamhuurigu jack gresley uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in haweeneed la shaqaaleeyey oo magaceedu yahay rachel mitchell ay tahay haweeney khibrad fog u leh baadhista arrimaha la xidha dembiyada dhinaca jinsiga
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad wararka ka maqlayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington aanu ku bilownay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khudbaddii uu talaadadii shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada new york waxa uu si adag uga hadlay arrinta iiraan trump ayaa sidoo kale xoog badan u difaacay xornimada maraykanka iyo weerar uu ka qaaday weerar uu ku qaaday anirada dhegaystayaal cara edegeynta ama dunida sida wadar ah wax u wada qabsanaysa wariyaha v o eda jeff caster ayaa warbixintan diyaariyey maxamed cabdi sandheere ayaa soo jeedinaya madaxweyne trump ayaa qodobo dhowra kaga hadlay khudbaddiisii uu ka jeediyey gulaha guud ee qaramada midoobey dalka iiraan ayaa ka mid ahaa qodobadii la sugayey inuu ka hadlo khudbaddiisii ayuu ku sheegay in habdhaqanka dalkaasi uu yahay mid burbur iyo fawda ku lug leh
hogaamiyaasha iiraan waxay beereen fowdo dhimasho iyo burbur ma qadariyaan deriskooda xuduudaha iyo xuquuqda xornimo ee dalalka meeshii ay sidaas samayn lahaayeen hogaamiyaasha iiraan khayraadka dalka waxay ku shubeen sidii ay iyagu hodan u noqon lahaayeen islamarkaana ay deganaansho la'aan uga faafin lahaayeen bariga dhexe iyo meelo ka sii fogfog dhinaca kale madax bannaanida maraykanka ayaa qayb weyn ka ahaa hadalkii madaxweyne trump waxa uu carabka ku adkeeyey sidii maraykanku uga baxay heshiisyo dalal iyo ururo badani ay qayb ka ahaayeen waxa uu sheegay inuu taas u sameeyey markii uu cabsaday xaqa maraykanku u leeyahay inuu isagu ismaamulo
ameerika waxaa xukuumadad maraykan ah waan diidaynaa aragtiyada cara edegeynta waxaan soo dhoweynaynaa siyaasadda wadaninimada dunida oo dhan dowladaha mas-uulka ahi waa inay iska difaacaan dunida oo dhan dowladaha mas-uulka ahi waa inaynan iska difaacin khatarta madax bannaanidooda ku imaanaysa oo keliya ee sidoo kale waa inay iska difaacaan qaababka kale oo juubjuubka iyo shiiqinta ku salaysan madaxweyne trump ayaa si gaara u xusa in khatarta weyni ay ka imanaysa dalalka saliidda soo saara maalgashiga ajnebiga iyo hijrada amaba socdaalkaan xakamaysnayn
aad iyo aad ayuu maxamed cabdisan dheere u mahadsan yahay warbixinta jeff caster oo inoo soo koobayay haddaba faahfaahinta khudbadda madaxweyne donald trump waxaa nala falanqeynaya jibriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state ee gobolka ohio maxamed cabdisandheere oo wareystay ayaa ugu horreyn weydiiyey khudbaddii uu madaxweynahu sida gaarkaa culeyska ugu saaray
walaal madaxweyne trump wuxuu jeediyey khudbad dheer oo dhowr iyo soddon daqiiqo socotay dabcan wuxuu ku bilaabay inuu sheegto waxyaabihii uu qabtay labadii sano oo lasoo dhaafay oo ay madaxdii caalamka ku qosleen markii uu yidhi dhaqaalaha maraykan wuxuu gaaray heer uusan weligiis gaarin taariikhda waxyaabaha ugu waaweynaa oo la taaban karo oo adduunka o dhan uu hadal haya hadda waxaa ka mid ah in meesha laysugu yimid u m t qaramadii midoobay inuu ka yeedhay arrinta globalizationka ama caalamka in hay-ado maamulo uu lahaado waa kasoo horjeedaa waxaan rabaa dal walba inuu gaarkiisa u madax banaanaado dalalkuna ay labalaba u wada shaqeeyaan waxa aynkaas oo kale ah arrintaas wuxuu sheegay inuu guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee maraykan wuu ka baxay mar hore haddana wuxuu sheegay inuusan aqoonsanayn maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah oo uu ku tilmaamay in mid aysan cidina dooran wax maaragtay legitimacy ah ama sharciyadana aan lahayn cid la xisaabtantana aan lahayn wuxuu ka hadlay korea oo maaragtay sanadkii hore uu aad ugu dig iyo digleeyey ayuu wuxuu sheegay in sanadkan uu ku faraxsan yahay horumarka ay samaysay inaysan gantaalogamaynin in dadkii ay haysato maxaabiista ay soo daysay arrinta immigrationku aada uga hadlay iyadana wuxuu sheegay in maaragtay sanadkan waxyaabaha laga hadlayo ajendaha ku jira waxaa kamid a in la sameeyo waxa la yihahdo global compact on immigration heshiis caalami ah oo ku saabsan socdaalka iyo qaxootiga iyo waxaa maraykanku arrinta ka qayb qaadan maayo ayuu yidhi ugu dambeyn wuxuu aada uga hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo uu sheegay in uusan maraykanku cidna marti uga ahaaneyn arrimihiisa dhaqaalaha waa gartay madaxweyne trump maruu soo qoray fariin twittera waxaa isagoo iiraan ka hadlaya uu sheegay in iiraan ay soo codsatay inay maraykanka wada hadal la yeesho hase yeeshee uuna taa ogolaanaynin in ilaa iiraan iska bedelayso mar madaxweynaha iiraan laga wareystay telefishinka c n n wuxuu sheegay in wax codsiya oo ku saabsan inuu trump la kulmo uuna samaynin adoo eegaya xaaladda imika taagan heshiiskii maraykanku ka baxay iyo sida adagio mar walba uga hadlo maraykanku iiraan labadaa wadan iyo xaalkoodii xagu taaganya runtii iiraan wuxuu ka hadlay inuu ka baxay nucleerkii heshiiska nucleerka oo ay la galeen wadamada quwadaha lixda ah wuxuu kaloo sheegay in cunaqabateyn uu saaray bishan bisha dambe oo november bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan shanteedana cunaqabatayntii uu si buuxda ugu soo celin doono iiraan oo uu dhaqaalaheeda u horyaamin doono arrintan waxay keentay dhibaato fara badan waxaa ka dambeeyey madaxweyne trump madaxweyne markoonka faransiiska oo runtii aad isagoon magacaabin trump haddana dhaleeceeyey arrintan gooni socodka ah oo dalka maraykanku uu awood isbidayo oo uu leeyahay keligay baan wax qabsanayaa cidna uma baahni dabcan yurub gabar maaragtay midooda yurub u hadashay ayaduna waxay sheegtay inay la ganacsan doonaan oo la sii wadi doonaan heshiiskii ay kula jireen iiraan madaxweynaha iiraan saad sheegtay wuxuu ka hadlay arrintan oo wuxuu ku sheegay xataa trump erayo aada u ad adag oo qallafsanba uu isticmaalay oo waa maangaab iyo wax lamida ah marka arrin aada u cakiran bay u eg tahay kolley laakiin waa arrin kala jebisay maraykan iyo xulafadiisii reer yurub arrinta iiraan isaguna wuxuu ku eedeynayaa iiraan inay madaxdeedu boobayaan wixii dhaqaalaho dalka soo gala wuxuu ku eedeynayaa inay argagixisada caalamka o dhan taageeraan wuxuu ku eedeynayaa dhibaatooyin badan oo kale inay hayaan inay doonayaan inay israa'iil ka baabi'iyaan adduunka inay maraykanka weeraraan mana yeelin ayuu leeyahay dal noocaasi inuu awood dhaqaale iyo awood military oo uu nuclear ku samaysta helo waan garti waxaa la yidhi madaxweynuhu ma soo hadal qaadin amaba iskaashigii mar walba xulafada nato ee madaxweynayaasha hore ay ka hadli jireen waxaa dabcan uu ka hadlay uun arrinta kuuriyada waqooyi iyo hogaamiyaheeda kim jong un marka iminka waad xustay in madaxweynaha faransiisku uu yidhi waan sii wadaynaa la socodka amaba la shaqaynta dalka iiraan oo heshiiskii berigii laba kun iyo shan iyo tobankii la galay waan ixtiraamaynaa midooda yurub waxa uu ku dhawaaqay in hanaan cusub oo loola tacaalo wada shaqaynta amaba la ganacsiga iiraan inay soo rogeen iyadoo taasi la garab marayo hanaankan keenaya in cunaqabataynta maraykanku ay taabato shirkadaha la ganacsanaya marka adoo taa eegaya xaguu ku dambeynaya xidhiirkii maraykanka iyo xulafadiisii reer yurub dabcan sida uu u hadlay madaxweyne trump waxay u ekayd qaybtii hore o dhan oo oo hadalkiisu dabcan waxaa dalka maraykanka kasoo socota doorasho bisha november dhici doonta marka wuxuu la hadlayay dadka maraykanka wuxuu ka hadlayay inuu shaqooyin badan abuuray wuxuu ka hadlayay inuu dhaqaalihii kobciyey wuxuu ku celcelinayay hadalkiisii berigii la dooranayay laba kun iyo lix iyo tobankii uu lahaa maraykanka ayaan hormarinayaa oo danaha maraykanka ayaa ka horreya danaha caalamka kale oo cidna uma joojinaya haddii dan maraykan ay meesha soo gasho marka suulaha macnaha ah maaragtay keli keli isqoqob oo keligeybaa wax noqonaya iyo keligeyba waxaanayo u ekaa marna ma uusan soo qaadin madaxweynuhu arrintii nato iyo iskaashigoodii ciidan ma uusan soo qaadin xulafadiisii kale runtii wadamada uu ammaanay dhowr wadan oo waxaa jira uu ammaan u jeediyey oo ay kamid ahaayeen hindiya oo uu ku tilmaamay inay dad hal bilyan ah nolol u sameynayaan dhaqaalahooduna kobcayo waxaa kamid ahaa dimuqraadina ay yihiin waxaa kamid ahaa dalka sacuudi carabiya uu ku tilmaamay in isbedelo ay boqorka iyo wiilkiisu ay ka wadaan waxaa kamid ahaa dalka israa'iil waxaa kamid ahaa dalka poland laakiin marna ma soo qaadin wadamadii xulafada caadiyan maraykanka u ahaan jiray arrintaasna kolley waxay tilmaamaysaa maraykankii in donald trump uu dhinac kale oo aan ahayn dhinacii la yaqaanay u u jiheeyey sidaasuuna runtii wuxuu ku dooday waxyaabau ka hadlay waxaa kamid ahaa dad waayo arag iska dhigaya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xiriirka caalamiga ah ayaana lumiyey buu leeyahay oo dalka maraykanka jihada ka lumiyey marka waxaasoo dhan in inta laga gudbo in nidaam cusub oo isbedel leh la sameeya loo baahan yahay isbedelkaasna anaa hormuud ka noqonayu leeyahay marka sidaasuu hadda u hadlay ninkani waan gartay dhinaca amniga ma ka hadlay maraykanku dabcan mar walba madaxweyneyaasha ka horreeyey waxay ka hadli jireen khatarta dhinaca argagixisada marar badanna madaxweyneyaashii hore gaar ahaan obama magaca soomaaliya uu kusoo bixi jiray khudbadiisa dhinaca africa iyo wadamada kale ururada argagixisada maraykanku dagaalka kula jira ay joogaan marna ma soo qaaday runtii argagixisada wuxuu soo hadal qaaday yeman wuxuu soo hadal qaaday dalka la yidhaahdo syria oo dagaal aada u ba-ani ka socdo wadamada dadkooda haya sida jordan oo kale wuxuu soo hadal qaaday in laga adkaaday isis-kii joogtay syria wuxuu soo hadal qaaday in wadamada qatar iyo sacuudiga iyo maaragtay ay iskaashanayaan oo ay ka shaqaynayaan in argagixisadii lala diriro oo ay nidaam cusub oo ay argagixisada kula diriraan sameeyeen wadamada africa iyo wadamada kale ee soo koraya halka wax ah oo uu kasoo qaaday waxay ahayd dal aan saaxiib nala ahayn oo aan dooneyn maraykan wuxuu doonayo ma caawin doono ma kaalmayn doono waxcaynkaa uu yiri laakiin wax haba yaraatay afrikaan ah oo uu magaciisa soo qaaday ma ay jirin kaasna waxa uu ahaa barasare jabriil o maxamed oo jaamacadda ohio ka dhiga wax ka dhiga waxa uu u warramayay maxamed cabdisandheere isaga oo faahfaahinayay qodobadii uu madaxweynuhu ku taataagsaday waa trump
subax wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna dalka canada magaalada toronto waxaa ka socda ololaha golaha deegaanka waa doorashada ololaha golaha deegaanka oo ka dhacaya gobolka ontario halka ay soomaalida ugu badanay dalkaasi kaga nool yihiin hore ayay v o edu u sii daysay warbixin ka hadlaysa laba hablood waa naciimo faarax iyo deeqo warsame oo ka mid aha dadka u tartamaya inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee magaalo weynta toronto balse kadib markii bishii juun uu siyaasiga danford ku guuleystay guddoomiyenimada gobolka ontario ayaa waxa u dhimay tirada golaha deegaanka ee magaalada toronto toddobiyo afartan kursi oo loo tartamayay ayuu ka dhigay shan iyo labaatan keliya xilli ololihii bartamaha uu marayo maxaa haddaba isbeddela oo ku yimid xaafadihii ay gabdhaha soomaaliyeed ka tartamayeen faa'iido miyey u tahay isbedelkani miyuu u yahay isbeddelkani mise khasaare waryaheena jaamac buulo jaamac ayaa waraystay deeqe maxamed waa deeqe maxamed barre oo ka mid ah gabdhahaasi tartamaya
run ahaantii isbeddel weyn ayaa ku imaada sababtoo ah waxaa laba saddexdii biloodo lasoo dhaafo waxaan garaacayna albaabada waardo toalet markii aan ahayn afartan iyo toddobada waardo markii laga dhigay shan iyo labaatanka waxay nagu qaadatay annagoo laba bilood ka yar haysana in aan boqol iyo konton boqol iyo labaatan guri oo dheeraada qaadano warshado ay ku jiraan marka shaqadii yaa nagu badatay timekina waa nagu yarya timekina ma naloo dheerayn waa wixiina waa hal maraa la isku keenay marka carqalad badan ay nagu noqotay dadkii u tartamayey xaafadaha kala duwan ee la isku daray qaarkood ma tanaasuleen oo shaqada markay badatay ma ka hareen mise iyagii oo dhan weli waa taagan yihiin oo tartankay ku jiraan ayagii dhan way ku jiraan lixda qof marka hore lix qof oo dheeraada xaafad walba sid afar qof oo dheeraada qof labadii qof oo ka talinaya iska kala talinaysa maane lix kale oo dheeraada ayaa ku tartamaynay marka labadiina waa waa ku tartameen oo hal wa hal waarda markii laga wada dhigay marka sideed qof ah hadda ayaan ku nahay tartanka deeqo dadka siyaasadda indhaindheeya waxay yidhaahdaan in tirada dadka tartamaya ay badataa waxay u fiican tahay dadka soo galootiga ah oo ayago ama halkan ku dhalanin ama jaaliyadaha tabarta daran ka soo jeedo arrintaa adiga ma ku anfacaysa mise khasaaray kugu tahay aniga ahaan waxaa igagu jirta faa'iido sababtoo a markii labada waarda lagu daray la isku dara waxaa igaga imaanaysa mor dad badan oo ajnabiya dad badan oo oo dadka oo dadka jinsiyadda aniga aan kasoo jeeda ah marka aniga faa'iido badan ayaa igu jirta dadka ila tartamaya jinsiyadoodana saddex qof aya midkiiba saddex qof ayay ka socdaan marka codadkooda ayaga saas ayay ku kala qaybsamaya aniga midka meesha aan jaanis uga helaa codka dadkaygana hal mar hal meel ka wada helo magaalada torono waxaa ku nool soomaali aada u badan waana meeshii ay ugu horreeyeen markii laga reebo montreal in ay dalka canada ku noolaadaan ma is leedahay soomaalidu diyaar bay hadda u tahay in ay cod iyo dhaqaalaba kusoo saaraan siyaasiyiin kadib markii ay wasiir axmed oo xildhibaan noqday iyo faysal xasan oo isaguna xildhibaan gobolka aan noqday ay soo baxeen siyaasaddeena hore haddii la fiiriyo ilaa soddonkii sano oo meeshaan aan ku noolayn tobankii sano ugu dambeysa waxa aan anigu u arkaa in aan aad u fahanay waddanka aan ku noolnahay aana codkeena aan hadda hal mid ka wada dhigana marka rajadeena way fiicantaha soomaaliduna waa dad hadda isku duuban dhinac walbana kaa saacideynaya dhaqaale hadday noqoto hadday taageeran hadday wada shaqayn noqoto hadday noqoto codsiin qof walba wuxuu kuula taagan yahay codkiisa miisa inuu ku siiyo taasna waxaa keenta baahida badan aan u qabno degaanka ogaantay in city councelor la noqdo oo golaha deegaanka magaalo canada a laga qayb galo howl fudud ma ahan marka loo fiiriya dhaqaale ahaan iyo cod labaduba marka ololahada doorashada haddii aad doonayso inuu guulaysto wakhti kooban baa ka dhiman meeqa cod ayaa lagaa doonayaa qiyaastii in ugu yaraan aad keento si aad dadka isku soo haray ama guulaysta aad uga mid noqoto dhaqaale ahaanna meeqaa ku kaco marka ugu horeysa dhaqaalaha ma sheegi karno sababtoo ah maalin walba waxaa soo brintigareynaysaa flyer cusub waxaa soo waxaa suubinaysaa boostaro badan oo intii hore aad ku tashanaysa ka badan marka dhaqaale ahaan waa iska socotaa marka aad fiiriso cod ahaanna marka hore laga waxaa lagaa raba shan kun marka maadaama la isku daray aysan weli city aysana siinin degaankana in cod oo lagaa rabo waxay noqonaysaa ilaa toban kun ilaa iyo qofku wuxuu ku guuleysan karo inaan dadkaas ka number badin ugu dambeyntii inkastoo aad v o a horey ugu sheegtay waxaa damaca kugu dhaliyey dhegeystayaasha baldiba xusuusi maxaa u sabab ahaa kow inaad u tartanto booskan waxaa kow booska inaan u tagay igu sababay dadkeena waayeelka ah oo dhibaato badan ay meeshan ku haysato oon heli karin meel ay iskugu yimaadaan ay ku qox ku qaxwaystaan ama ay war ku kala qaataan ilmaheena oo aada loogu laayo magaaladan aan dadka noo ah guddoomiye degmeedka aysan waxba u qabanin guryaha oo qaaligii ka batay kuwa xataa ay dowladda dadka siisay oo oo city consularka xaafadda uu ka talinaayo oo contractiga dad dadkiisa uu siinayo oo dadkaasna lagu ca- lagu carqaladaynayo marka saddexdaas ayaa aada igugu muhiimsan idina aan golaha deegaanka ka tirsano
taasi waxay ahayd deeqa maxamed barre mid ka mid a gabdho soomaaliyeed oo ka tartamaya golaha deegaanka ee magaalada toronto ee dalka kanada khadka telefoonka ayaa ugu warramaysay wariyaheena jaamac abuulle jaamac
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a dadka ku- ku nool gobolka mehra ee dalka yemen ayaa dibadbaxayo isbahaysiga carbeed ee sacuudiga uu hormuudka u yahay ee qeybta ka ah dagaalka ka socda dalkaasi dibadbaxan dadkan ayaa ka gadoodsan xarig loo geystay guddoomiyihii hore ee gobolkaasi iyagoo isbahaysiga ku sheegay ciidamo xoog ku haysta dalkaasi guddoomiyaha ayaa isaguna horey uga hadlay ciidanka carbeed warbixintan arrintan ka hadlaysa waxaa qaahiro inooga soo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni saraakiisha ciidamada isbahaysiga carabta ee sacuudi arabiya ay horkacayso ayaa amray in la xiro guddoomiyihii hore ee gobolka mahra ee dalkaasi yemen cali kaamil al xereysi kadib markii dadka gobolkaasi ay sameeyeen banaanbax ka dhan ah joogista ciidamada imaaraadka carabta iyo sacuudi arabiya kaasoo al xereysi uu ku tilmaamay ciidan gumaysi ah war ay baahiyeen warbaahinta dalkaasi yemen ayaa lagu sheegay saraakiisha amniga ee isbahaysiga sunniga inay amreen in la soo xiro alxiraysi islamarkaasina lagu sameeyo baaritaan la xiriira tallaabooyinka uu ku dhaqaaqay tallaabadani ayaa timid kadib markii maalmo ka hor guddoomiyihii hore ee gobolka mahra ee dalkaasi yemen ciidamada sacuudi arabiya uu ku sifeeyey inay yihiin kuwa gumaysi u jooga dalkaasi taasoo ka caraysiisay dowladda yemen iyo ciidamada isbahaysiga carabta نحن عملنا سلمي بامتياز آه، وبالتالي نستخدم كل السبل آه، السلمية لإيصال صوت الجماهير إلى كل العالم cali kaamil al xereysi oo la hadlayay dadweyne isugu soo baxay gobolka mahra ayaa yidhi annagu hawsheenu waa mid nabadgelyo ah sidoo kale waxaan ku dhaqaaqnay tallaabooyin kasta oo codkeena aan ku gaarsiin karno caalamka waxaan ka dalbannay buu yidhi ciidamada sacuudi arabiya iyo maamulka maxalliga inay naga qaadaan culayska ciidamada ay nagu hayaan waxaana la saxiixanay heshiis balse way ka dhaga adeegeen ciidamada sacuudi arabiya arrimahaasi sidaasi darteed waxaan ka dalbaynaa ayuu yidhi alxiraysi ciidamada gumaysiga inay isaga baxaan gobolkeena kaas weeye codsigeenna ولهذا نحن مطلبنا الآن هو رحيل الاحتلال من المحافظة هذا مطلبنا dhinaca kale guddoomiyihii hore ee gobolka mahra ee dalka yemen ayaa meesha ka saaray in lagu tilmaamo dibadbaxyadooda inay yihiin kuwa lagu taageerayo argagixisada الجيش المدجج بالسلاح هو أرهاب أرهاب أرهبوا المواطن alxiraysi ayaa yidhi joogista dabaabadaha waddooyinka iyo deegaanada ayaa argagixiso ah saldhigyada ciidamada ayaa argagixiso ah sababtoo ah hubka ciidamada ay sitaan ayaa argagax geliya muwaadiniinta iyo weliba xayawaanka أرهبوا حتى الحيوانات dibadbaxyaal ku banaanbaxayay magaalada mahra ee dalkaasi ayaa sheegay inaan la aqbali karin xariga ka dhanka ah cali kaamil al xeraysi guddoomiyihii hore ee gobolka mahra dadka isugu soo baxay magaalada ugu weyn ee gobolkaasi ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah isbahaysiga dowladda sacuudi arabiya ay horkacayso dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale sheegay ujeeddada alxiraysi loo xiray inay tahay mid qalalaaso lagu gelinayo deganaanshaha gobolka mahra ee dalkaasi dhinaca kale hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch ayaa ku eedeysay kooxda xuutiyiinta dalkaasi inay geysteen afduub iyo jirdil ka dhan ah xuquuqda aadanaha hay-adda ayaa si adag u sheegtay afduubka iyo jirdilka inuu xadgudub ku yahay qawaaniinta u degsan xilliga dagaalka socda warka ka soo baxay human rights watch ayaa lagu sheegay dagaalyahanada xuutiyiinta inay silsilado ay ku jirdilaan dadka ay afduubtaan islamarkaasina ay ku handadaan kufsi ururka u dooda xuquuqda aadamaha adduunka ayaa sheegay lix iyo toban qof oo ka mid ah dadka xuutiyiinta ay afduubteen in loo geystay kufsi baahsan waa sida ay hadalka u dhigtay human rights watch sara lia madaxa xafiiska ururka human rights watch ee bariga dhexe ayaa warfidyaanka u sheegtay xuutiyiinta inay afduubka iyo jirdilka ay u adeegsadaan cadaadiska lagu saarayo ehlada dadka la afduubtay maleeshiyada xuutiyiinta shiicada ayaa horey u beeniyey eedeemaha ka yimaada ururada xuquuqda aadanaha maxalliga iyo kuwa caalamiga waxa ayna sheegeen inay tahay mid been abuur ah oo lagu sumcad xumaynayo kooxdaasi maleeshiyada xuutiyiinta ayaa dagaal kula jirta ciidamada dowladda itaalka daran ee yemana oo taageero ka helaya ciidamada isbahaysiga sunniga carabta ciidamada isbahaysiga carabta oo ay horkacayaan dowladaha sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa gudaha u galay dalkaasi yeman ka gadaal markii maleeshiyada shiicada ay la wareegeen inta badan gobolada dalkaasi oo ay ku jirto caasimada dalkaasi ee sanca inta la og yahay kumanaan qof oo rayid ah iyo ciidan ayaa ku geeriyooday dagaalada u dhexeeya dhinacyada shiicada iyo sunniga ee dalkaasi duqaymaha ay geysteen sanooyinkii ugu dambeeyey diyaaradaha isbahaysiga boqortooyada sacuudi arabiya ay horkacayso waxaa ku geeriyooday boqolaal qof oo shacab ah oo ay ku jiraan haween iyo caruura hay-adaha xuquuqda aadamaha caalamiga iyo kuwa carabta ayaa si weyn u cambaareeyey xasuuqa ay geystaan dhinacyada ku dagaalama dalkaasi yemen xuseen saxnuuni v o a kahira
waayahay aad buu mahadsan yahay saxnuun iyo warbixintaasi nooga soo dira magaalada qaahir halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna mid ka mid ah heesaha heesaha afka carabiga ah ee ay qaadaan fanaaniinta soomaalida kusoo dhawaada كثير أتمنى أماني نفسي وأقول بكرة الجنة ومن بعيد يا من ويا ما أسألنا ومن قلبي بدعي لك معايا نتهنى ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشتي قلبي كل يوم تجملي اديني كلمة وسامحيني وطولي
fanaanka alta iyo heesta cumro zuhuur hees suudaaniya weeye iyadaan idkaga tegaynaa intaynu maanta mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdijaamac bulla jaamac iyo bashiir abikaro idinla sidaas iyo subax wanaagsan
جنات حبنا تبكي الأميرة والبدع قلبي أنا ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشتي قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي